halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamkao dhan aad nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis koob iyo soddonka bisha maarso sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo haruun macruuf iyo sahra ciidlanoor
qodobada aad idaacaddeeda saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wafdi sare oo ka socda dowladda turkiga oo dhexdhexaadin u jooga magaalada garoowe
waxaynu nooga yeelnay inaan ka wada hadalno xiriirka ka dhexeeya turkiya iyo puntland iyo sidii ay geedi socodka nabadda soomaaliyeedna uga qayb qaadan lahaayeen dhanka kalena aanu kaga faa'iidaysan lahayn mashaariicdaas iyo barnaamijka horumarineed ee ka wadaan soomaaliya inay puntland ka mid noqoto qayb ka mid ah waxaan sidoo kale idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey toogashadii lala beegsaday shaqaalaha soomaalida iyo kuwa turkiga isugu jiray ee shalay ka dhacday magaalada muqdisho
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aannu la yeelanay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha oo haatan ku sugan adis ababa qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa si xoogan u cambaaraysay weerar hubaysan oo lagu qaaday shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala cisbitaalka diifa ee turkigu dhisay ee magaalada muqdisho warar weerarka oo dhacay shalay fiidkii ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo isugu jira laba u dhalatay dalka turkiga iyo afar qof oo soomaali ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid jarmaarka ayaa si kulula cambaareeyay weerarka oo ku tilmaamay mid waxashnimo ah oo lagu laayay dhakhaatiir isugu jirtay soomaali iyo turki xilli ay gargaar u fidinayeen dadka soomaalida ra-iisul wasaaraha ayaa tacsi u diray eelada soomaalida iyo turkiga isugu jirta ee ay ka baxeen dadkaasi la bartilmaameedsaday ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas siyaasi sare oo ka socda dowladda turkiga ayaa shalayto tegay dalka soomaaliya iyada oo wararka aanu ka helayno oo ila xogogaali ay sheegeen in siyaasigaasi uu dhexdhexaadin ka gelayay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka puntland uu ku saabsan yahay qaabka doorashada ee sanadkan kani toran oo ah safiirkii hore ee dowladda turkiga u joogay soomaaliya oo ay isku dhow yihiin madaxweynaha dalka turkiga recep tayib erdogan ayaa xilligan waxa uu guddoomiye ku-xigeen ka yahay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka turkiga shalay ayuu mas-uulkaasi gaadhay magaalada muqdisho isagoo uga sii gudbay puntland oo xalayta ku hoyday kani toran oo ka hadlayay shir jaraa-id waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
aad baan ugu faraxsanahay inaan mar kale halkan imaado hadda ka horna waan soo booqday halkan xilligii madaxweyne cabdiraxmaan faroole aad baan ugu faraxsanahay inaan arko walaalahayga reer puntland waxaan ka wada hadlaynaa arrimaha ku saabsan puntland iyo dowladda federaalka iyo xiriirka puntland iyo dowladda turkiga insha allah si wada jira ayaan uga shaqaynaynaa sidii arrimahan layskula meeldhigi lahaa wararku waxaa kale oo ay sheegayaan in natiijada kulamada uu la yeesho madaxda puntland uu la tegi doono hogaamiyeyaasha dowladda federaalka wararkaanu ka helayna ilo lagu kalsoon yahay oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa tilmaamaya in labada dhinac ay rajo ka qabaan in dadaalkan ay dowladda turkigu waddo uu midho dhalo
ciidamada maraykanka ee badda ku sugan badda cas ayaa sheegay in hubkii dhowaan ay uu qabtay markab laga leeyahay dalka faransiiska u socday dalka yeman ee aanu u soconin soomaaliya sida hore loo tabiyey hubkaasi oo badan ayaa isugu jiray qoryaha fudud boobayaasha culus iyo hubka lagula dagaalamo taangiyada waxaana uu saarnaa oo lagu qariyey dooni maraysay badweynta hindiya madaxa xiriirka dadweyne ee ciidamada badda ee maraykanka qaybtooda shanaad ee ilaalinta badda ku xeeran soomaaliya kevin stephens ayaa o u sheegay in hubkaasi ay xaqiijiyeen inuu socday wadanka yeman waxa uu yidhi waa qiimeynta dowladda maraykanka in shixnadaasi hubka ee faransiisku ay qabteen ay ka timid iiraan asal ahaan una socotay ugu dambeyn dalka yeman waa markii saddexaad ee aanu qabanno hubtan iyo bishii sebtembar hubkaasi oo lagu soo dhex qariyey doonyin yaryar oo ah kuwa xamuulka waana markii saddexaad laga soo bilaabo tan iyo bishii sebtembar bishan gudaheedana waa markii labaad ee aynu hub qabanno ayuu yidhi
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aad warkaba ku maqlayseen wafdi ka socda dalka turkiga ayaa tegay magaalada garowe isaga oo isku dayaya in ay isku soo dhoweeyaan dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland oo ismarwaaga ku saabsan qaabka doorashadu ay u dhacaysa sanadkan uu ka dhexeeyo wafdigaasi waxaa hogaaminaya safiirkii hore ee turkiga ee soomaaliya kani toran warbixintan waxaa garowe nooga soo diray nuux muuse barjeeb madaxda puntland iyo wafdiga turkiga ayaa shalay kulan ay saxaafadda dibadda ka joogtay ku yeeshay magaalada garowe kaasoo ay labada dhinacba sheegeen inay uga hadleen arrimaha soomaaliya iyo sida turkiga gacan uga geysan karo kaalmooyinka ay soo gaarsiiyaan soomaaliya madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin mashaariic ay ka fulinayaan puntland iyo ka qayb qaadashada geedi socodka nabadda ma aha markii u horreysay labada ambasadoorba ay noo yimaadaan markii labaad markii saddexaad puntland ay soo booqanayaan weeye way noo yimaadeen maanta aad baan ugu faraxsan inay noo yimaadaan waxaynu noogu yimaadeen inaan ka wada hadallo xiriirka ka dhexeeya turkiya iyo puntland inaan ka wada hadallo mashaariic horumarineed iyo mid arrimaha ijtimaaciga ah iyo mid xagga bini aadamnimadaaba oo ay rabaan inay ka sameeyaan soomaaliya gaar ahaana puntland iyo sidii ay geedi socodka nabadda soomaaliyeedna uga qayb qaadan lahaayeen dhanka kalena aanu kaga faa'iidaysan lahayn mashaariicdaas iyo barnaamijka horumarineed ay ka wadaan soomaaliya inay puntland ka mid noqoto qayb ka mid ah ballanqaadyo badan ayay runtii sameeyeen isku xir in la sameeyo oo dhinacyo badan ah dhanka horumarka dhanka arrimaha ijtimaaciga dhanka arrimaha biniaadanimada iyo dhanka securitiga intaba waan ku faraxsana wafdigu inay noo yimaadaan guul iyo kheyr baan ka rajeynayna insha allahu iyo inay sii socoto xiriirkaasuna uu sii ambaqaado safiirkii hore ee dowladda turkiga soomaaliya ambasador kani toran ayaa dhankiisa sheegay inay ka wada hadleen puntland arrimo badan thank you very much mr president i'm very happy to be here again uh, I uh, happened to be here before uh, visited uh, Mr. President and presidents. Actually, I visited even the, the previous president, Mr. Abdurrahman Farale.
aad baad u mahadsantahay madaxweyne aad baan ugu faraxsanahay inaan mar kale halkan imaado hadda ka horna waan soo booqday halkan xilligii madaxweyne cabdiraxmaan faroole aad baan ugu faraxsanahay inaan arko walaalahayga reer puntland waxaan ka wada hadlaynaa arrimaha ku saabsan puntland iyo dowladda federaalka iyo xiriirka puntland iyo dowladda turkiga insha allah si wada jira ayaan uga shaqaynaynaa sidii arrimahan layskula meel dhigi lahaa puntland iyo guud ahaan soomaaliyaba waxay noqon doontaa waddan barwaaqo ah oo nabad ah haddii alla idmo dhinaca kalena warar aynu ka helayno ilo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sheegaya in kani toran oo haatan ah ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka turkiga sababta ugu weyn ee u yimid soomaaliya xilligan ay tahay inuu dhexdhexaadin ka galo ismariwaaga dhex yaalla dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland ee ku saabsan qaabka doorashada ay uga dhacayso soomaaliya sanadkan dabayaaqadiisa dowladda soomaaliya ayaa bishii janaayo ku dhawaaqday in dalka uu yeelanayo laba aqal oo isugu jira aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka kooban laba boqol toddobaatan iyo shan xubnood oo lagu soo xulayo habka beelaha ee afar dhibic shan iyo aqalka sare oo ka kooban konton iyo afar xubnood oo lagu soo xulayo qaabka maamul goboleedyada iyada oo somalilan iyo puntland la siiyey min saddex xubnood oo dheeraada puntland ayaa ku gacan sirtay go-aanka dowladda sidoo kale waxay puntland ku adkaysatay mowqifkeeda inkastoo ay wafuud badan oo caalamka ah ay yimaadeen lana kulmeen madaxda puntland kani toran waa siyaasi rugcaddaa ah khibradna u leh amuraha africa ayna aada isugu dhow yihiin xafiiska madaxweynaha turkiga raseb tayib erdogan wararka aynu ka helayno ilaha lagu kalsoon yahay waxa ay sheegayaan in kani toran oo xalay ku hoyda garowe uu culays weyn saaray in laisku soo dhowaado siyaasad ahaan lagana dhaqaaqo halkala taagan yahay ilaha xoog ogaalka ah ee aanu la hadalnay ayaa muujiyey inay si taxadir uu ku jiro ay rajo uga qabaan in kani toran uu ku guulaysto hawshan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa u yimid garowe sidii uu madaxda puntland uga dhaadhicin lahaa inay tanaasul ka muujiyaan diidmada nidaamka afar dhibic shan waxaana safarka ra-iisul wasaare sharmaaka oo qaatay muddo shan cisho lana kulmay qabaha bulshada iyo madaxda sare ee puntland uu noqday mid aan wax horumar ahi ka samayn ujeedka socdaalka wafdiga ra-iisul wasaaraha nuux muuse birjeeb v o a garowe
waxa isa soo taraya khasaaraha ka dhashay weerarkii lagu qaaday shaqaalihii ka howlgeliya cisbitaalka dhiiva tirada dhimashada ayaa hadda la sheegayaa inay dhan tahay lix ruux oo laba ka mid ay yihiin muwaadiniin turkiya afarta kalena soomaali weerarkan muqdisho ka dhacay shalay waxaa warbixinta nooga soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
inta la xaqiijiya lix ruux ayaa geeriyootoo laba ka mid a u dhasheen dalka turkiga halka afarta kalena yihiin dad soomaali ah waxaa dhaawac soo gaaray lix kale oo shan ka mid ay ka soo jeedaan dalka turkiga halka ruuxa kale lagu sheegay inuu yahay muwaadin u dhasha dalka kenya qoraalo laga soo saaro xafiiska ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo hadda ku sugan magaalada garowe xarunta maamulka puntland ayaa lagu cambaareeyay weerarka lagu laayay dhakhaatiirta ka howlgelaysay isbitaalka deef ee magaalada muqdisho warka qoraalka ayaa lagu yidhi waa la xanuunsanaynaa walaalaheena turkiga la dhibaateeyey iyagoo shacabkeenna gargaaraya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa si kul u cambaareeyay weerarka lagu laayay dhakhaatiir iskugu jirta turkiya soomaali oo ka howlgelaysa isbitaalka deef ee muqdisho war qoraalka ayaa lagu sheegay inuu ahaa fal fulinnimo ah weerarkii lala beegsada dhakhaatiir u adeegaysa dadka soomaaliyeed kana howlgelaysa isbitaalka deefa waa la xanuunsanaynaa walaalaheena turkiga oo iyaga oo shacabkeenna gargaari la dhibaateeyey waa la murugoonaynaa shacabka iyo dowladda turkiga ayaa lagu sheegay war-saxaafeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa ku sheegay warka qoraalka ah in shacabka soomaaliya marna aysan ka weecin doonin waddada horumarka falalka guracan ee kooxaha sharwadayaasha ay geysanayaan wuxuuna ku baaqay in gacan la siiyo ciidamada ammaanka si looga hortago kuwa dhibaatada geysanaya dhinaca kale weerar hubaysan oo ka dhacay meel ku dhow iskooska ex kontarool ee degmada hodan waxaa ku geeriyooday saddex ruux oo laba ka mid ay ahayn dad shacab oo goobta ku sugnaa iyo askari ka tirsan ciidamada dowladda manajer wax waroo ka soo baxay hay-adaha amniga ee la xiriira weerarkaasi cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a washington kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan arrimaha dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha iyo shaqaalaha tom malinowski ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay kala hadlayaan sidii ficil loogu bedeli lahaa ballanqaadyada siyaasadeed ay dowladdu samaysay si loo xaliyo cabashooyinka ay qabaan dadka ku dhaqan gobolka oromiya ee dalka etoobiya hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in qulqulatooyinkii dhacay tan iyo bishii noofembar ay ku dhinteen in ka badan laba boqol oo qof dowladda etoobiya iyadu wax warakamay soo saarin khasaaraha dhimashada ee ka dhashay rabshadahaasi haddaba haaruun macruuf ayaa inoo soo koobaya waraysi ay v o eedu la yeelatay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka tom malinowski wariyaha v o a ee magaalada adisababa eskinda firo ayaa tom malinowski weydiiyey ugu horreyn sababta oo u yimid magaalada adisababa waxa uu yidhi waxaan halkan u joogaa inaan ka qayb galo shirka sannadlaha ah ee ku saabsan dimuqraadiyadda maamul wanaagga iyo xuquuqda aadanaha ee nagala dhexeeya dowladda etoobiya waxaan kulamo saraaxad leh oo waxdhisaya la yeelanay ayuu yidhi saraakiil ka tirsan dowladda etoobiya waxaannu ka hadalnay arrimo kala duwan oo ay ku jirto xaaladda gobolka oromiya doorka bulshada rayidka etoobiya iyo dadaalada dowladda ee ay kaga shaqaynayso in bulshooyinka oo dhan la wada dhegaysto taladana la wadaago iyo sidii aan taasi gacan uga geysan lahayn madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa dalka etoobiya booqday sannadkii hore isagoo madaxda waddankaasi etoobiya kala hadlay dimuqraadiyadda iyo arrimaha xuquuqda aadanaha tom moloneski waxa uu sheegay in booqashadiisu daba socoto tii madaxweyne barack obama uu kal hore ku yimid dalka etoobiya when President Obama was here, he spoke publicly and also uh, privately with uh, the Prime Minister.
waxa uu yidhi markii uu madaxweyne obama dalkan yimid waxa uu si guudiya si gaar ahba ugala hadlay ra-iisul wasaaraha etoobiya arrimo badan oo caqabada oo la xidhiira dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga oo ay ka mid tahay doorka bulshada rayidka ah iyo warbaahinta xorta ah ay ka qaadan karaan dhismaha dimuqraadiyadda etoobiya waxay ka wada hadleen ayuu yidhi arrimo khaas ah dhinacyo ka mid a isku aragti ayaa laga noqday dhinacyo kalena ayuu yidhi mararka qaarkood si buuxda isku aragti loogama noqdo laakiin waxay mas-uuliyiinta etoobiya noo ballanqaadeen ayuu yidhi inaan dhisno iskaashi dheeraad ah waxaana etoobiya imid ayuu yidhi saddex jeer tan iyo booqashadii madaxweyne obama si aan u sii dabagalo qodobadaasi dowladda etoobiya waxaa dhowaan loo jeediyey dhaliilo la xiriiray sida ay u maamushay cabashooyinkii ay samaynayeen qoobiyadda oromada kuwaasi oo ka dhashay ballaarinta deegaanka ay ku fadhido magaalada caasimadda aadisababa hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa dowladda etoobiya ku eedeeyey inay ciidankeedu gacan culus ula tegeen dad si nabada u bannaanbaxayay tom moloneski oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi We certainly did follow up. Uh, we um, had a very candid discussion, and, and I have to say, I've been very xaqiiqadii waan dabagalay arrintaas ayuu yidhi waxaana kala yeelanay wadahadallo saraaxad leh waxaan dhihi lahaa ayuu yidhi waxaan aad ula dhacay sida ay dowladda etoobiya daacad uga noqoto inay waajahdo mas-uuliyaddeeda ku aadan wixii ka dhacay oromiya iyo inay qaaddo tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah inay wax ka qabato sidii ay dowladdu u aqbashay waxyaabaha sharciga ee dadka halkaasi dega ay ka cabanayaan waan aragnay ayuu yidhi qoraalka dowladda si weynna waan u soo dhowaynayaa waxaan hadda ka sugaynaa dowladda etoobiya ayuu yidhi inay wixii hadal ahaan ay u sheegtay ay ficil u beddesho arrintaasina ayuu yidhi waa tan haatan aan ka wada hadalnay wariyaha v o edu waxa uu tom maloniski weydiiyey aragtida dowladda maraykanka ee wixii ka dhacay gobolka oromiya waxa uu yidhi tom moloniski mar kale waxay ila tahay in dowladda etoobiya ay si laab furan u aqbashay in dadka oromiya ay qabaan cabashooyin sharci ah oo dhowr ah oo ay ka mid yihiin jaangooynta dhulka musuq maasuqa iyo maamul wanaagga muddo ayay ku qaadanaysaa ayuu yidhi dowladda inay wax ka qabato qodobadaasi xasaasiga ah intaas inta ka horraysana waxaan sida weyn u doonayno ayaa ah in dowladdu ay isku daydo inay dhaydo kalsoonida shacabka in firaaqa la siiyo doodaha iyo ka qaybgalka siyaasadeed in bulshada rayidka awood loo siiyo inay door qaataan sidii ay dadka oromiya gacan uga siin lahaayeen soo gudbinta cabashadooda iyo in laga fogaado ayuu yidhi gacanta ay awoodda culus ku ladhan tahay ee ka muuqatay jawaabtii hore dowladdu ka bixisay qulqulatooyinkan
haruun macruuf ayaa inoo soo koobayay waraysigaasi uu v o eda siiyey kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha
warbixin ay soo saartay hay-adda yunisef ayaa lagu sheegay in carruurta dalka yeman ay u dhimanayaan sababo kala duwan kuwaasoo qaarkood la xidhiidhaan dagaalka muddada sanadka badan ka socda muddada sanadka ka badan ka socda dalka yemen yunisef waxay sheegtay in xaaladda bani aadminimo ay si aada uga sii darayso saameyn ba-adna ay ku yeelatay noloshii dadka liisa shilayn ayaa warbixinta nooga soo dirtay jineefa sahre ciidla nuurwaat
rabshadaha ka socda dalka yeman ayaa qaatay sannado dhowra balse markii ay bilaabantay duqaynta cirka ee sacuudigu hormoodka ka yahay muddo haatan sannad laga joogo ayuu khasaaruhu gaadhay heeraan hore loo arag sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobay yunisef ayaa qeexaya saamaynta ay keeneen duqaymahaasi waana duqaymo aan kala sooc lahayn oo lala bartilmaameedsanayo xuutiyiinta balse ay mashaakilka ugu badani ka soo gaadhaan dadka rayidka ah waana duqaymo ay taageersan tahay dowladda ay caalamku aqoonsan yihiine dalka yeman wakiilka yunisef ee dalkaasi yeman julian harnes oo ku sugan caasimadda dalkaasi ee sanca ayaa ka hadlay xaaladda waxaanu v o eda u sheegay in walaaca ugu weyni yahay in dhimashada carruurtu ay ku dhowdahay toban kun oo carruur ah oo da-doodu ay ka yar tahay shan sannadood kuwaasi oo u dhintay cudurro laga hortegi kari lahaa iyada oo uu burburay gebi ahaanba nidaamkii adeegyada caafimaad ee dalkaasi yeman marka la eego laba kun laba boqol iyo sagaashan carruur ah oo da-doodu ka hooseyso siddeed iyo toban jir iyo sidoo kale toban kun oo carruur ah oo da-doodu ay ka yar tahay shan jir oo u dhimanaya cudurro laga hortegi kari lahaa waa halis xaaladdu carruurtani may dhinteen haddii aan dagaalku dhicin waana kaas walaaca ugu weyn ee aannu qabno master harnes waxaa kale oo uu sheegay in hoosu dhaca adeegyada caafimaadka ay sababtay in aan carruurtaasi laga tallaalin cudurrada dilaaga ah amaba aan laga daweynin shubanka oof-wareenka iyo xanuunada kale ee ku dhaca wakiilka hay-adda yunisef u qaabilsan dalkaasi yeman master harnes waxaa kaloo uu intaasi ku daray in ku dhowaad boqolkiiba siddeetan carruurta dalka yeman ay u baahan yihiin gargaar deg deg a kuwaasi oo ay ku jiraan saddex boqol iyo labaatan kun oo carruur ah oo ay hayso nafaqa darro aada u ba-ani yunisef waxaa kaloo ay sheegtay inay si xoogle usii kordhayaan carruurta la qorayo askarta amaba ka qayb qaadanaya rabshadaha hubaysan iyadoo dagaalku uu ka sii darayo waxaana hay-addu caddaysay in carruurta ku jirta dagaalka qaar ay ka yar yihiin toban sannadood dhinacyada dagaalamayana ay la kala safan yihiin hay-addu waxay intaasi ku dartay in saddex boqol iyo siddeetan kun oo caruur ah aanay awoodin waxbarasho inay aadaan sababtuna ay tahay iyada oo kun iyo lix boqol oo dugsi ay dalkaasi ka burbureen amaba ay waxyeella soo gaadhay yunisef ayaa ugu dambayntii digniin ka bixisay in halistaasi ay dalka yeman ka dhigi doonto waddan fashilmay haddii aan dagaalka la joojin islamarkaana tilmaantay in laga dhaxli karo cawaaqib xumo daran oo soo gaadhi doonta qoysaska iyo carruurtaba aad iyo aad ba umahadsantahay sahre cidla nuur ay nala socodsiineysay warbixintii ay soo dirtay liisa shilin haatana waa ciyaarihii isreebreebka koobka adduunka ee ka dhex socday qaramada latin america haaruun macruuf ayaa ka wareystay maxamuud mascade
aad iyo aad aad baad umahadsan tahay xarunow dabcan kulamo xiiso badan baa dhacay weliba kuwii ugu dambeeyey maalintii talaadada waayadii kooxaha waaweyn qaarkood ay fooda isdareen oo brazil iyo baragway ay labiyo laba ku kala tageen beru hal iyo eber lagaga badiyay uruguay ay ku badisay argentina labiyo eber ay ku badiso meel fiican timid colombia ecuador oo dabcan iyadu hogaaminaysaba kulamadan dhibcahooda ay ka badiso colombia sidaas ay saddex dhibcood oo aad muhiim u ah ay sidaa kusoo heshay marka waxay ahayn kulamadu kulamo xiiso badan oo dabcan taageerayaashii daawanayay aada uga heleen taasina waxay keentay lix kulan oo hadda la ciyaaray in lixdaasi kulan kooxaha qaar ay dhibco wanaagsan heleen kuwana ay meel hoose joogaan waxaadna og tahay haarunow gurubyadan amaba isku aadkan sidaan ahay latin america waxaa ka soo baxaya afar kooxood iyadoo markaasi kooxda shanaadna ay ciyaare isreereeba geli doonto marka ilaa ay hadda marka aad fiiriso kulamadan la ciyaare lixda kulan ah kooxda uruguay amaba qaranka uruguay ayaa ugu sarreeya oo saddex iyo toban dhibcood ayay leeyihiin ecuadora ku xigto isla saddexba toban dhibcood ayay leedahay oo weliba ecuador kulankii lasoo dhaaf haddii aan laga badi lahayn ilaa iyo lix iyo toban dhibcood ayay haysan lahayd amaba afar iyo toban haddii ay bareeji heli lahayd argentino iyadu kulamadii ugu horreeyay horyaalkan aan idhaahda isreereebkan laga badiyey waxaad moodaa dhowrkii kulanoo ugu dambeysay inay madaxa lasoo kacday iyaduna hadda koob iyo toban dhibcood ayay leedahay jile ayaa kaalinta afaraad ku jirta iyana oo waxay leedahay toban dhibcood colombia kaalinta shanaad bay hadda joogtaa iyana toban dhibic ay leedahay laakiin xulkii qaranka ee brazil iyagu sagaal dhibcood ayay leeyihiin oo kulankii labadii kulanoo ugu dambeysay labadii kulanba bareeja ayay galeen oo sidaasi waxaad moodaa brazil hadda kulamadii ugu dambeeyey inuu hoosudhac ku imaanayo waayahay waxay dad badan isweydiin karaan maxaa ku dhacay xolkii weynaa ee brazil ee ciyaarta iyo xaragadeeda laga soo gaaray aad iyo aad harunow in dhawaalaba xulka qaranka ee brazil amaba waddanka brazil guud ahaanba warshadii ciyaareeda lagu yaqaanay ee soo saarista ciyaartooy badan oo qaaradan yurub ee kubadda agta sida aadka ah suuqeeda loogu xafiltamo usoo bixi jiray ma aanay soo bixin dad fara badan waxay u aanaynayaan in laysi soo gaaray oo dunidu waddamadii kale ee yurub ay yimaadeen heerkii brazil ay joogtay qaar fara badanna ay ka fiicnaadeen oo halkaasi dhibka uu ka jiro sidoo kale waddanka brazil waxaa la la-yahay inay soo baxaan inkastoo dunidaba hadda waayahan ay ku yar yihiin ciyaartooyda afka hore ka ciyaaree weerarka ee gooldhalinta oo brazil aada uga soo bixi jiray marka guuldarooyinka hadda ugu dambeeya oo kale marka la fiiriyo labadii kulana ugu dambeysay waxaad moodaa in hadda xulkii qarankai brazil uu noqdaba qaran hal ciyaaryahan ku taagan haddii ciyaaryahanka naymar aanu garoonka ku jirin xulka qarankai brazil guulihii lagu yaqaanay ma helaan dhinaca kale brazil waxay in dhoweydba ka liidatay dhinaca difaaca oo difaacoodu sidaa uma wanaagsanayn macalinka dungana waxaad moodaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee difaacaha ee brazil ee weliba qaarada yurub sida aadka looga xushmeeyay ciyaaryahanka la yidhaahdo silva ee u ciyaara ekooxda b s g inuu ninkaasi iska iloobay oo dhagaha ka furaysa sababta ilaa iyo hadda lama cadaynin laakiin ninkaasi sooma qaato difaac ka wanaagsanna dunida ma jiro sidoo kale kulankii ugu dambeeyey waxaa ka maqnaa ciyaaryahanada naymar oo ka ganaaxnaa iyo david lewis way u baahnaayeen marka la eego ciyaartooyda kale difaaca ay haysteen xaruuno
haruun macruuf iyo maxamuud mascade oo ciyaaraha inoo falanqaynaya intaasi haddii aynu kaga soo gudubno dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa axmed saki iyo nasteexa indho
oo beri samaado
heestaasi ayaanu kusoo xiraynaa idaacaddii subaxnimo waa anigu haaruun macruufa iyo sahre cidla nuur oo idinle intaan idinku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.